galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa arbaco bisha maarsna waa afar iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dotcom waxaana idaacadda galabta si wada jir idinkugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo mooshin kalsooni darro ah ka gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari waxaad la socotaa guddoomiye jawaari afar sano oo oo soo hayay muxuu ahay guddoonka baarlamaanka uu soo ahay hal qodob oo dastuurkii noola igmaday ee kama ankaaban guud ahaan baarlamaankii jaleeca ka muuqda guddoonka awgiis ayaa loo horseeni waayey dastuurkii
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha ciidankii oo maraya meel dhagax leh ayay geenyadii qoobkeedii dhagax ku qaadatay kolkaas buu dib ugu feneenay faras ka dambeeyey oo intuu ku dhacay ninkii ku joogay dhulka ku riday horta maalintaas bay geenyadaasi finiin la baxday xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
saddex askari oo ka tirsan ciidamada amniga ee puntland ayaa ku dhintay weeraro kala duwan oo dhacay xalay iyo maanta laba askari oo ka tirsan ciidamada puntland ayaa maanta geeriyooday qarax ka dhashay miino lagu aasay waddada gasha tuulada galgala oo ay isticmaalaan gaadiidka ciidamada puntland dhinaca kale askari ka tirsan ciidamada booliiska gobolka bari ayaa xalayta toogasho lagu dilay xilli uu marayay meel u dhow suuqa magaalada boosaaso waxaa kaloo goobtaasi lagu dilay askarigaasi laga helay nin kale oo shacab ah oo dhawacan saraakiil ayaa v o e da la soo xiriirtay waxaana ay u xaqiijiyeen in ay ku jiraan baaritaano la xiriira dhacdada lagu dilay ninka askariga ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may ayaa la filayaa inay sharaxdo sida dowladdeeda ay u qorsheynayso inay uga jawaabto sumayntii britain lagu sumeeyey nin sirdoon hore ahaa iyo gabar u dhalay waxa ay siisay ruushka tan iyo saqdii dhexe ee xalay in ay uga soo jawaabaan sidii gaaska dareemayaasha dila ee ruushka uu sameeyey loogu isticmaalay bishan afarteedii in lagu weeraro sergey scribal iyo weliba gabadhiisii yulia oo ku sugnaa magaalada salisbury ee dalka britain dowladda ruushka ayaa diiday eedayntaasi loo soo jeediyey iyagoo aanan ka jawaabin dalabka ay gudbisay ra-iisul wasaare may taasoo ay ku goodisay inay keeni doonto haddii aan laga jawaabin ama falcelin deg deg ah in ay arrintaasi ka bixin doonto britain wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka waxay sheegtay talaadadii in ay ka jawaab celin doonin tallaabo walba in ay ka jawaab celin doonto tallaabo walba oo britain ay cunuqabateyn ugu soo rogto iyadoo la xiriirinaysa weerarkaasi wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan arrintaasina warbaahinta caalamka qaarkood ayaa soo warinaya in britain ay eriday saddex iyo labaatan diblomaasiyiin ruush ah
tobanaan kun oo arday oo wax ka barata dugsiyada dalkan maraykanka iyo macallimiintooda ayaa maanta fasalladooda dibadda uga soo baxayay si ay u xusuustaan toddoba iyo tobankii arday ee ku dhintay bil ka hor weerar lagu qaaday dugsi sare oo ku yaala barkland florida ardada ayaa marka saacadda magaalooyinkooda ay tobanka aruurnimo ku beegan tahay iskuullada dibadda uga soo baxaya muddo toddoba iyo toban daqiiqo ah iyagoo daqiiqad kastana ku xasuusanaya mid kasta oo toddoba iyo tobankii arday ee weerarkii parkland ku dhintay waxaana ay dalbanayaan in lasoo afjaro dhaqanka toogashada dad aan waxba galabsan iyo xakamaynta qoryaha qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen in soo baxooda uu yahay mid ay kaga dhan yihiin wax kaqabad la'aanta koongareska ee weerarada noocaasa waxaanay sheegeen in ardada ay xaq u leeyihiin in ay wax ku bartaan macallimiintana ay wax ugu dhigaan biyo aad aan laga walwalaynin in lagu dilo iyagoo ku jira fasalladooda islamarkaasina waalidiintu ay xaq u leeyihiin in carruurtooda dugsiyada ay u soo dirsadaan subaxdii ayna guryahooda dib ugu laabtaan iyaga oo nabad qaba mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee guddihoosaadka sirdoonka ayaa sheegay shalay inay isku dayi doonaan in ay horay usii wadaan baaritaanka faragelinta ruushka ee la sheegay in uu ku sameeyey doorashadii maraykanka sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka kadib markii mudanayaasha jamhuuriga ee ku awooda badan guddigani ay sheegeen inay soo gabagabeeyeen baaritaankaasi aadam sheef oo ka mid a xubnaha dimuqraadiga ee guddigan ayaa soo saaray warbixin ka kooban labaiyo labaatan bog oo faahfaahinaysa wadiiqooyinka baaritaankaasi ay aaminsan yihiin dimuqraadiyiintu in ay kusii wadi karaan baaritaanka iyagoo wareysanaya saraakiil aqalka cad ka tirsan iyo kuwo hore uga tirsanaa ololihii madaxtinimada ee trump iyo xubnaha sirdoonka maraykanka aadam shief ayaa sheegay in mudanayaasha jamhuuriga ay warbixin ka qoreen baaritaankii ay muddada sanadka ay soo wadeen guddigaasi taasoo uu ku tilmaamay mid marin habaabinaysa bulshada isagoo ku qiimeeyey in ay la mid ahaan lahayd haddiiba aqalka cad arrintaasi ay wax ka qori lahaayeen bishii janawari ayaa waxay hay-adaha sirdoonka maraykanku sheegeen in madaxweynaha ruushanka valadimir putin u amray in markaasi la marin habaabiyo fikradihii ay qabeen dadka maraykanka ah si saameyn loogu yeesho doorashada maraykanka iyadoo dowladda ruushkana ay doonaysay oo ay door bidaysay trump raadinaysana fursad lagaga adkaado musharaxii xisbiga dimuqraadiga ee xilligaasi hillary clinton
wanaagsan ayaan dhegeystayaalla mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington qaar ka mid a xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamanka ayaa waxa ay gudbiyeen mooshin ka dhana guddoomiyaha baarlamanka maxamed cusmaan jawaare xildhibaanada ayaa ku eedeeyey jawaare inuu ragaadiyey geedi socodka dib weegista dastuurka ku takrifal awoodeed iyo caburinta ra'yiga xildhibaanada sida lagu sheegay qoraal loo gudbiyey guddoonka baarlamanka xilka qaadista guddoomiyaha baarlamanka ayaa u baahan saddex meelood labo aqalka baarlamanka oo ka kooban laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xubnood falastiin axmed iimaan oo istuudiyaha ugu weelisa ayaa khadka telefoonka ee muqdisho waxa ay kula xiriirtay mid ka mid ah xildhibaanada seexay mooshinka xildhibaan daahir amiin jeesow oo waraysigan la yeelatay exactly waad mahadsan tahay falastiin waxaan kamid ahay xildhibaanada gudbisiyaan kamid ahay marka wax si aan u arko waa un gudbintii aan gudbiyey muxuu ahay aan kamid ka ahaa boqol iyo iyo dheeraadkii xildhibaanada ee ku gudbiyey de anagu waxaan u aragnaa inay tahay wax sharciya wax xaq ah wax ummadda soomaaliyeed danaheeda ka turjumaya inay tahay aan u aragnaa marka xilligan hadda lagu jiro oo dowladani sanad iyo waxyar iyada dhanba ay jirto oo loo arkayo inay tahay sanad ay nabad ku dhammaysanayso maxaa keenay in mooshin aad keentaan haddiise mar mooshinka uu bilowdo waayo aragnimadii hore sooma tusayso in ay dhibaato badan iyo dibudhac badan ay u horseedayso dalka falastiin waxaa dhan oo aan mooshinka u keenay waxaa sabab u ah in ummadda soomaaliyeed wakti aadna ka lumin sidaad la socotiin baarlamaanka wuxuu leeyahay guddiyo guddiyada baarlamaanka waxaa tilmaamaya qodobka lixdan iyo sideedaad farqadii saddexaad waxay leedahay guddiyada baarlamaanka guddi kastaa shaqada uu xilsaaran yahay inuusan madax banaan yahay marka uma madax banaano guddiyada shaqadoodii xaqiiqatan qodobka isla qodobka muxuu ahay lixdan iyo saddex xarafkiisa ah wuxuu tilmaamayaa baarlamaanka federaalka ah in uu loo igmaday dastuurkii dalka waxaad la socotaa guddoomiye jawaari afar sano oo oo soo hayay muxuu ahay guddoonka baarlamaanka uu soo ahay hal qodob oo dastuurkii noola igmaday ee kama aan taaban marka taas eedeeda ma waxaa le gudoomiyaha mase adinkaa iskale xildhibaana ahaan yaa le eedeeda eedeeda wuxuu eedeeda wuxuu kuleeyahay baarlamaanka wixii lahor keena ayay ayay eegaan guud ahaan baarlamaankii jaleeca ka muuqda guddoonka awgiisa ayaa loo horkeeni waayey dastuurkii oo muxuu ahaay wuxuu noqday dastuurkii dalka ee aan xaqa u lahayn ee noola igmaday ayaa waxaa noqday ee uu dastuurka tilmaamayo qodobka hadda aan sheegayo lixdan iyo saddex farqadiisa ah xarafkiisa ah bal akriya waxaa loo igmaday oo keliya baarlamaanka federaalka ah mana aragno dastuurkii guddiyo gacanta loo geliyey ha u yaraatee inay nagula soo noqdaan way diideen asagana asagoo difaacaya oo dhahaya hala keena dhahaya hal maalin shacabka soomaaliyeed dhegihiis kuma ayna dhacno dastuurkii dalka hadduu noqdo n g o hadduu noqdo oo dad garabka uu saaran yahay guddoonkii baarlamaanka ee aan u igmanay in afhayeenka sbiikarka baarlamaanka waa afhayeenka baarlamaanka waa asoo ka hadlaaya aanan la arag so meeshaas uma taalla dayacnaan oo oo baarlamaankii soomaaliyeed uu dayacan yahay ilan baarlamaanka sbiikarkiisa asaa asaa afhayeenkiisa wixii looga qaldan yahay inuu ka hadlo uu yidhaahdo baarlamaanka hala keeno dastuur asagaa u igman inuu yidhaahdo asagaa laga rabay marka xildhibaan intaa adinku hor keenteen halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyey intaad adinku hor keenteen guddoomiyuhu ma idinku diiday oo ma idin yidhi ma qaban karno mana ka hadlayno haddii aan loo keenin baarlamaanka qofuu ka yahay inkastoo uu guddoomiyihii yahay maxaa lagu eedayaa ma la hor keenay guddoomiye jawaari qof waayo lagama dhihi karo falastiin waa waa afhayeenkii baarlamaanka baarlamaanka boqol mar ayaan ka hadalnay war dastuurkii dalka dadow garabka u saaran yahay guddoomiye ka hadal kasoo dhici boqol maraa la yidhaahdaa marka waana wuxuu isaga u jeedo muxuu ahay uu arkaayo in baarlamaankii muxuu ahay sagaaladna uu ku guul daraysay de kana waxaan u aragnaa inuu isguul daraysanayo ha laakiin baarlamaanku hadda mudduu xirnaa hadduu isku soo noqday kulanka ugu horreeyaa furmay mooshinkan ma la dhihi karaa intii uu xirnaa xildhibaanada fasax kuma jirin mooshinay ka shaqeynayeen falastiin markuu furmayba waxay ahayd inuu uu markaas baaqi jeediyo oo u yidhaah dastuurkii dalka annagaa noola igmaday waxaan garabka lagu sito hadda meel lala tegaya hala joojiya hala keeno ma ka haysaa maya ma laga hayo ilaa iyo hadda baarlamaankii sagaalaadna kama uusa hadlin kana kama uusa hadlin fiir dayacnaan badan baa jirta waajibkiina saarayaan gudunlaan nahay marka hadda ma waxaa rabtaan eedi eedi baarlamaanka garanaysaa xildhibaan baarlamaankii sagaalaad waxaan xasuustaa waxaan xasuustaa baarlamaankii sagaalaad xildhibaan adikoo saas aniga ilamid waa xildhibaan aniga ilamid waaye ma aha boqortooyo soo degtay maaha waa bedelaynaa hadduu jilacsan yahay marka adikoo saas u og oo uu hore idiin soo hogaamiyey ayaa mar labaad la doortay jawaare ma ahan qof aan la aqoonin ama inta lasoo arka layiri kan naguma anfaco kan naguma anfaco hadda soo ma muuqato in eedi baarlamaanka si guud uu u lahaa aa rabtaan inaad guddoomiyaha saartaan maya maya ma guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada shaksiga uu ku yahay eed oo hadda asaga keligii gaar loo saarayo oo aanan ka ahayn inuu muxuu ahay waajibkii saarnaayo inuu ka hadlo oo muxuu ahay sharci dejinta waxyaabaha faragelinta ku haysato iyo dhibaatooyinka jira iyo guddiyada ruuxooda ay shaqadooda umadax banaan falastiin hal shay aan kuu sheegaa haddii maanta baarlamaanka shan iyo toban guddi waay shan iyo tobanka guddi waxaa ku jira for example guddiga arrimaha dibiddaa ku jira haddii maanta xildhibaana wafdi ah ay yimaadiin gudoomiye jawaari xogeyntiisa hoose inta u dirsado guriga geysana waana dantiisa oo ulaayo iyo wixii ay rabeen kala sheekaysana waxaan arkaynaa haddayba haddayba ugu badato waxaan arkaynaa isaga oo baarlamaankii le wafdigaanaa jooga marka guddiyada xataa shaqadoodii ma qabsan karaana xildhibaan daar amiin jesow ma aha markii ugu horreysay oo mooshin ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama guddoomiye baarlamaan aan kaa wareysano baarlamaanka dad badan waxay u arkaan shaqada keliya oo dalka uu ka qabtay inay tahay inay mooshin keenaan ama ay xukuumad ridaan ama guddoomiye ay la dagaalaan ama madaxweyne baarlamaanka dhaqankaas soo jireenka ah ee mooshinka keliya ah ma jira miyaa qaab kale oo aad wax u saxi kartaan oo aan ahayn inaad mooshin keentaan barlin barlin waxaan filaayey waxaan filaayey in aad horta marka ugu horreysa adiga oo hadda maanta qarbiga joogo oo dalalka hore u mari joogo inaad mooshin macnihiisa aada fahamtay mooshin waa biil biilna baarlamaanaa ku shaqeeyo mooshin sidiisaba waa biil wax la keena wax lasoo hindin soo gudbin waay marka haddii aan soo gudbinay inuu guddoonka ayna xun yahay oo aan iska bedelno o guddoonka la-aan yeelano ma aha in shacabka qalab loogu fasiro maaha mooshinka kaasina wuxuu ahaa xildhibaan daahir amiin jesow oo khadka telefoonka isagoo magaalada muqdisho jooga ugu warramayey falastiin axmed iimaan
dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah inaannu la xiriirnay dhinaca xildhibaanada taageersan guddoomiyaha baarlamaanka ama kasoo horjeeda mooshinkan balse ay noo sheegeen inaanay weli go-aansan in ay mooshinkan ka hadlaan idaacadaheenna soo socda ayaadna ku maqli doontaan jawaabta ay ka bixiyaan halkaad nagala socotaana waa v o a washington wararka ka imanaya gobolka hiiraanna waxay sheegeen in xiisad colaadeed ay kasoo cusboonaatay qeybo ka mida gobolkaasi iyadoo deegaanka xiisadu ay ka jirto laga soo sheegayo in ay markaasi ay xiisada ka jiraan wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan waxaa maalmihii hadda aan soo dhaafnay colaada ka soo cusboonaadeen deegaan hoos yimaada degmada maxaas oo dhinaca waqooyi uga aadan ee tuulada goobo oo la yidhaahdo ceel god iyo ceel shuquw eryadaas khasaare waxaa dhacay sida la ii sheegay saddex qof ayaa dhimatay waxaan deegaankaa ka dirnay maxaaseed odayaasha dhaqanka inay nabad ku soo dabaalaan arrimahaas iyo saraakiisha ciidamada oo ugu horeeyo genaraal taredisho dhanka kalena aniga runtii lamaan hadal laakiin waxa ay wada hadleen guddoomiyaha degmada maxaas iyo maamulka deegaankaas ee dhuusamareeb iyo gurceel ayaa wada hadlay in arrintaas nabad lagu soo dabaalo oo odayaasha iyo maamulka meesha ka jira la iskaashado labada dhinacba sidaas ayaan ku wada hadalnay
guddoomiye maxay tahay sababta waxa xiisadda soo cusboonaysiiyey xilligan runtii waa horta waa caqli daro oo lama dhihi karayo hadda waxaasi waxay ku salaysan yihiin xikmad lama dhihi karo laakiin haddii haddana sababta uun laysu qaqabsanaya aan dib ugu laabto deegaan dhul deegaan oo maaragtay reemiyigu dee ay wada daaqaan ayaa waxaasi ka dhex kakacayaan colaadu meelahaasi ka imaanayaan waxaana suurtagala oo suurtagal ah inay gacmo ku leeyihiin nimankii nabaddiidka ahaa oo ay gacmaha kula jiraan oo iyagoo u ekaysiinaya in yaa tolbeelaya yaa ree hebelehey yaa maali jirayey iyagoo sawirka noocaas u dhigaya inay danaqaasa ka fulinayaanna waa tuhumada aan qabnay ka mid tahay laakiin waxyaabaha hadda laysku qaqabanaya inta badan waa uun dhul deegaan wa deegaana wax laysku qabanaya waxaa jirtay dhacdo ka horeysay oo sanadkii hore ka dhacday deegaanka waa dagaalkii baanyaaley ma la dhihi karaa xiriir wuxuu leeyahay wuxuu la leeyahay dhacdadaas oo aanan weli xal laga gaarin horta dadka reer miyigaahi runtii ma qiimeeyaan khasaaraha intuu la ekaan doono iyo waxa lagu dirirayaahu miisaankoodu intii la egyihiin iyo dhibaatada ka imaan karta waa suurtagal waxa kaasiba dagaalku ka dhacay waxay ahayaan dhul deegaan oo macnaha daaq laysugu yimid ayaa shoob markaa dagaaladaasiba ka dhaceen haddana taasi hadda taaganina kama foga deegaamadii kama foga marka waa suurtagal in isrexreexo oo ilaa waktigii soo xiriiray waa suurtagal laakiin waxaad moodaa haddii aan si dhaba arrimahaas looga gaarin xal waara ama nabadgelyo looga gaarin semberi inay imaanayso isqaqabsiga iyo deegaamayntu isku qabsiga deegaanku inuu imaanayo guddoomiye hadalkaadii hore waxaa ku jiray waxaa laga yaabaa inay lug ku leeyihiin qolyaha nabaddiidka oo aad ula jeedo al-shabaab marka saameyn intee la eg ayay deegaanka ay colaadaha ka jiraan uu al-shabaab ku leeyahay al-shabaab hadda ma joogo macnaha deegaanka dagaalu ka socdo hadda asagu ma dhex taagna laakiin wax hadda aan isleeyahay meeshaasuu fariisin ku leeyahay oo dagaalku ku jiraana ma jiraan laakiin waxaan qiyaasi karnaa dhaqamada uu isticmaalo ayaa waxa ah asagu shabaabku ama dadka argagixisada ahi waa nidaam diid sideedaba meel nidaam ka jiro ayaga kuma baryi karaan siyaabaha ay u ugaarsadaana waxa ah sembri waxay yani ayagu olog la yihiin ama heshiis la yihiin meelaha dhibaatadu ka jirto marka ma aha wax hadda aan leeyahay dhacdo heble iyo dhacdo heble iyo dhacdo hebley suubiyeen laakiin waa waxyaaba aan qiyaasi karno in aysan marna ka maqnaa doonin iyagoo u jeeda in ay ku milmaan amay la yeeshaan xiriir dhow dadka shacabkaa in aan isku dayno ama aan baadi doonno sidii gogol nabadeed loo dhigi lahaa xal waarana loogu soo dabaali lahaa dadkaas walaalaha ah masaakiinta runtii macnaha masaakiin waxaan ka wadaa sabab ay isu dilaan ma jirto duruufta ay hadda ku jiraan iyo inay isdilaanaan isbixi karinba maba isbixi kartaba waa dad walaala waa wiil iyo abtigi dee deris ahaa oo meesha wada deganaa oo maxaan ku irahday macaariif ah oo walaal ah oo tol ah oo deegaan ka dhexeeyo sababay marka isu bi'iyaan maalin walba ma jirto
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan oo u warramaya waryaheenna xuseen xasan dhaqane
shantii bishii ogost ee sanadkii hore ee labada kun iyo toddoba iyo tobankii ayaa waxaa weerar bambaan lagu qaaday masaajidka daarul faaruuq ee ku yaala gobolka minnesota bambadaasi ayaa waxaa lagu tuuray xafiiska imaamka masaajidka in yar ka hor salaada subaxi iyadoo imaamkana markaas uu xafiis ka maqnaa hase yeeshee qaruxu uu burbur u geystay xafiiskii iyo qaybihii kale ee u dhowaa dhacdadaasi oo idaacadda v o da ay xilligaasi si faahfaahsan uga warantay ayaa hay-adaha ammaanku aanay ku guulaysan qabashada qofkii weerarka geystaa se yeeshee habeenkii xalay ahaa ayaa hay-adda f b i du waxa ay shaacisay in la qabtay nin loo tirinayo in weerarkaas uu ka dambeeyey hay-adda ayaa shir jaraa'id ku qabatay isla masaajidka dhibku uu ka dhacay haddaba faahfaahinta qabashada ninkaasi ayaa wariyaheenna maxamuud mascad waxa uu ka wareystay maxamed maxamuud carab oo ah madaxa masaajidka daarul faaruuq waxaan nala soo xiriiray xafiiska dembi baarista ama hay-adda loo yaqaano dabagalka dembiyada waxayna noo sheegeen inay akhbaar noo hayaan akhbaartaasoo ay yidhaahdeen waxaan u baahanahay inaan si fadhi aan kuwada fadhina idiin siino waan tagnay adugu muddo soddon daqiiqa nagu qaateen aan meeshii tagno marka waxaa fadhiyey dad ka wada socday hay-adihii kala duwanaa ee ku jiray baaritaanka waxay noo sheegeen markaa markaan meeshii tagnay in saddex nin oo caddaan ah oo qolyahan xagjirka ahee muslimiinta la dagaalamo ay u badinayaan kolley markaas may caddaynin laakiin warkasay u dhigeen inay la xidhan yihiin xabsi ku jiraan ayagoo lagu qabtay hub aada u fara badan iyo qaraxyo waxyaalaha qarxa marka saddexdii nin la qabtay oo xabsiga la geeyey baa waxaa baaritaankii lagu ogaaday inay ahaayeen dadkii ka dambeeyey qaraxii halka nagu dhacay agost
marka saddexdoodu qaraxa ma halkan bay ka wada geysteen mase qof ka mid aha geysto kuwa kale way la shaqaynayn ma laydin kala sheegay say noo sheegeen qolyaha f b i du saddexdan nin gaari bay kasoo kireysteen pickup nissan oo madow marka central illinoy bay ka yimaadeen gaarigaasay kasoo kireysteen halkaas ilaa iyo waxay usoo socdeen halkan dabcan kolley macluumaad bay ka hayeen masaajidka iyaga iyo waxyaalahan qabana iyo dacwada ka socota iyo sheekheena sheekh weliid xafiiskiisa way way mataqaanaa cabirteen marka saddexdoodoo wada socdaa qaraxa sameeyey say sheegteen ma la idiin sheegay dadkaasi inay asalka ahaayeen dad halkan ka soo jeeda oo reer minnesota mise gobolkaas illinois ayayba dangiyin halkaa bay ka yimaadeen dadka sida hadda ilaa hadda macluumaadka aan ku hayna asal waxay kasoo jeedaan gobolkaas illinois ee chicago waxayna ay aad maxaan dhihi jiray kolley u baaritaan ugu wadaan hadda dadkii la xiriirnaa la xiriiray iyo dadkii ay dabcan la xiriireen iyo waxaa aad baaritaan ugu socdaa hay-adahan argagixisada ahee islaam la dagaalanka in ay soo mataqaana ogaadaan xiriirka ay la leeyihiin hay-ado badan waxaa jira caddaanahoo samaysan oo dadka muslimiinta la diriirsan oo mataqaanaa isheeg dal iyo dibadba aad u dhibaateeya marka iyagu ma iyagaa is abaabulay oo keligoodba is abaabulay mase ururada xag jirka ee islaam nacaybka uu ka buuxo amaba loo yaqaano in ay ku jiraan dagaalada ka dhagha muslimiinta ayay ka mid yihiin ma laydii kala sheeg afkaaro dadka muslimiinta lagula dagaalamo ayaad moodaa inay ka dambeeyaan laakiin weli baaritaanka uu socdaa wax hadda macluumaad badan oo hadda aan dhihi karno alaleeyahay waxaasaad ku bays garanaysaan hadda ma jiro gobolka minnesota ee masaajid fara badan baa ku taala waa maxay sababta adinka la idii weeraray ama adinka la idii birtaalmaysanayo ma isweydiiseen su-aasha waxaan u badinaynaa inay tahay dad meel aada u ballaaran haysto oo communitygooda uu wax badan qabanayo iskuol baa hadda aan samaynay oo jooga masaajid baa ka jira jaamacadda islaamigaa ka jirta nin sheekhoo caalimaa noo jooga marka markay eegaan waxay cabsi ay dareemaan in dadkan waddanka aan inta badan dad badanoo soo islaamaya ama dad badanoo diinta soo galayaa jira marka dadka cabsida ugu weyna haysata waxay tahay dad la tartami kara waddankiina ku nool ayagana aanan wax badan uga baahan meel wasakha ama xaafadaha isku isku mataqaana loo yaqaano raranta aan deganayn inaan nahay markaasasay u badan tahay ugu dambayntii waxaa jirta in masaajidkani uu ku yaalo meel ka baxsan magaalada minneapolis isla markaasina ku badan yihiin dadka caddaankaa sidaad adiguba xustay markii laydi qarxiyey waxaan arkaynay bulsho badan oo deegaanka degan ina idii soo baxeen oo idii taageerayeen haddana dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in dad xaafadda ka mida oo deriska ahay aanay idi jeclayn ma u malaynaysaan marka dadka noocaas ah iyo qolooyinka idi soo weerartay inuu xiriir ka dhexe wallaahi hadda sida ay u badan tahay oo annaga aan u badinayno ma dadkan hadda dariskeenna ahee nacab inaan annaga qayb ka mid a dadka hadda dariska nala ah ee aadka ula dagaalsan in halkan masaajid ay noo noqotay waxay inta badan maalin kasta u taagan yihiin inay macluumaad ku qoraan baraha maxaa la dhihi jira internetka inay inta badan gudbiyaan macluumaad ay isleeyihiin dadkan waa dad ku ah dhibaato waddanka ku haya waa dadkii mataqaana argagixisada ahaa intaasoo goor bay intay yimaadeen ayaga iyo idaacadaadka ayaga la shaqeeya ay yidhahdeen halkan waxaa laga aaday suuriya waxaa degan niman mataqana argagixisa ah waxaa degan isis a degan waxaa degan al-shabaab intaasoo goor bay naga qoreen marka way waan u badinaynaa oo waxaan anigu farta ku fiiqaynaa oo aan tuhunsannahay inay yihiin dadka hadda deriska nala ah ama qolyahan hadda caddaanka ee aadka loo yaqaano islamofobiyaha ka shaqeeya inay qolyahan ku xidhan yihiin una yihiin saldhig hadalkan iyo informationkanna waxaan isleenahay dadka illinois jooga state kale say kusoo ogaadeen masaajidkeenna iyo adreskeenna iyo meeshaan joogno iyo khaasatan sheekh waliid oo imaamka masaajidka ah xafiiskiisa oo toban daaqadood daaqad ka mida ah oo isku wada eg yihiin bannaanka markaa taagana anigu xataa ma garto siday ku ogaadeen marka halkaas waxay tahay in calaamad su-aal badan ka taagan tahay kolley qolyaha hadda f b i dun baaris bay ku sameeyeen way dabagaleen
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa madaxa masaajidka daarul faaruuq maxamed maxamuud carab oo u warramayay wariyana v o a ee minneabolis maxamuud mascade
dalka britain waxaa ku geeriyooda mid ka mida saynisyahanadii ugu caansanaa dunida oo lagu magacaabay stephen hawken kaasi oo kontonkii sano ee u dambeeyey la dagaalamayay lana legdamaya xanuunka naafeeya jirkiisa inkasta oo xanuunkaasi uu ka qaaday awoodda hadalka iyo dhaqdhaqaaqa ayuu haddana ku guulaystay in uu dunida kusoo kordhiyo qoraallo iyo aragtiyo dhinaca sayniska ah gaar ahaana cilmiga fisikiska haddaba taariikhda saynisyahankan waxaa noo soo koobaya xuseen barre aadan
rofesor steve hawking ayaa ku dhashay magaalada oxford ee dalka britain sanadkii waxaana uu wax ku bartay jaamacadda oxford oo uu ka qaatay shahaadada heerka koowaad isagoo bartay cilmiga fisigiska islamarkaana galay kaalinta koowaad hawking ayaa shahaadada u sarreysa ee b h d da ka qaatay jaamacadda cambridge oo ka mid a jaamacadaha adduunka ugu caansan markii ay da-diisu ahayd koob iyo labaatan jir ayaa ahayd markii ugu horreysay ee laga helay xanuun halis ah oo naafeeya dhaqdhaqaaqa qofka waxaanay dhakhaatiirtu wakhtigaasi u sheegeen inuu noolaan doono oo keliya laba sano rofesor hawking ayaa ka mid ah saynisyahanada ugu saamaynta badan dunida casriga ah isagoo aad diraasad ugu sameeyey cilmi baadhis uu rabay inuu ku sharxo qaabka kownkan aynu ku noolnahay oo u bilowday iyo halka xidigaha iyo meerayaasha nagu hareeraysan ay ka soo unkameen cilmigan uu diraasadda ku sameynayay ee ogaanshiyaha taariikhda kownka aan ku noolnahay ayaa ah mid inta badan ay adag tahay inay fahmaan dadka aan aqoonta u lahayn sayniska amaba aan xiisayn cilmiga fisigiska kadib markii laga helay xanuunka ayuu hawking waxa uu diiday inay cidi caawiso waxaana noloshiisa kaalin weyn ka qaadatay xaaskiisa iyo saddexda carruure u dhalay sanadkii kii ayuu qoray mid ka mida buugaagtiisa sida weyn loo akhristo isagoo buuggaasi ugu magacdaray taariikhda kooban ee wakhtiga sannadihii u dambeeyey waxaa ku adkaaday inuu hadlo kadib markii qaliin dhinaca dhuunta looga sameeyey waxaana loo hindisay qalab u ogolaanaya waxa maskaxdiisa ku jira iyo codadka ka soo baxayaba in loo bedelo qoraal ama cod ay dadku fahmi karaan waxaana uu casharada jaamacadda iyo qoraaladiisa soo bandhigayay isagoon hadli karin islamarkaana aan dhaqaaqi karin rofesor hawking ayaa intii uu noolaa qaatay mowqifyo siyaasadeed oo nabadda taageeraya isagoo ka mid ahaa dadkii ku bannaan baxay dagaalkii vietnam sannadkii siddeed iyo lixdankii sidoo kale waxa uu dagaalkii maraykanka iyo xulufadiisu ay ku qaadeen ciraaq uu ku tilmaamay inuu ahaa dembi dagaal waxaana sidoo kale uu diiday inuu ka qayb qaato shir lagu qabtay israa'iil sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii isagoo sheegay inaanu ku qanacsanayn siyaasadda ay israa'iil kula dhaqanto dadka falastiiniyiinta ah rofesor hawking ayaa ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala magaalada cambridge ee dalka britain waxaana ay da-diisu ahayd lix iyo toddobaatan jir xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halkaad kala socotaana waa v o a washington
galab wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal idin leenahay waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga maqlaysaan ma uga dhegeysanaysaan washington qodobada idin ku soo maqalna waxaa ka mid ah anagoo soo gaaray qaybihii kaasana idaacaddeenna dooda gaaban iyo barnaamijkii xisaala ee dhaqanka iyo hiddaha hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii warka ugu doorka roona saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada amniga ee puntland ayaa ku dhintay weeraro kala duwan oo dhacay xalay iyo maanta laba askari oo ka tirsanaa ciidamada puntland ayaa maanta u geeriyooday qarax ka dhashay miino lagu aasay waddada gashatuurada galgala oo ay isticmaalaan gaadiidka ciidamada puntland oo ay furfurayeen dhinaca kale askari ka tirsanaa ciidamada booliiska ee gobolka bari ayaa xalay tutoogisho lagu dilay xilli uu marayay meel u dhow suuqa magaalada boosaaso waxaa kaloo goobtaasi lagu dilay askarigaasi laga helay nin kale oo shacaba oo dhaawacan saraakiil v o e da ay la xiriirtay ayaa waxa ay u sheegeen in ay haatan ku guda jiraan baaritaan la xiriira dhacdada lagu dilay ninka askariga ahaa ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa sharaxday sida dowladeeda ay u qorsheynayso inay uga jawaabto sumayntii britain loogu geystay nin sirdoon hore ahaa iyo gabar uu dhalay waxa ay siisay ruushka tan iyo saqdii dhexe ee xalay in ay uga soo jawaabaan sidii gaaska dareemayaasha dile ee ruushku ay sameeyaan loogu isticmaalay bishii bishan aynu ku jirna ee march afarteedii in lagu weeraro sergey skerbal iyo gabadhiisa yulia oo ku sugnaa magaalada salisbury ee dalka britain dowladda britainna waxa ay warbaahintu soo gudbinaysaa in ay eriday saddex iyo labaatan diblomaasiyiin ruush ah
tobannaan kun oo arday oo wax ka barta dugsiyada dalkan maraykanka iyo macallimiintooda ayaa maanta fasaladooda dibadda uga soo baxayay say u xasuustaan toddoba iyo tobankii arday ee ku dhintay bil ka hor weerar lagu qaaday dugsi sare oo ku yaala barkland florida ardada ayaa marka saacadda magaalooyinkooda ay tobanka aroornimo tahay iskuullada dibadda uga soo baxaya muddo toddoba iyo toban daqiiqo ah iyagoo daqiiqad kastana ku xasuusanaya mid kasta oo ah toddoba iyo tobankii arday ee weerarkii barkland ku dhintay waxaana ay dalbanayaan in lasoo afjaro dhaqanka toogashada dadka aan waxba galabsan iyo xakamaynta qoryaha mudanayaasha xisbiga dimuquraadiga ee guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka koongareska ayaa sheegay shalay in ay isku dayi doonaan inay horey usii wadaan baaritaanka faragelinta ruushka ee la sheegay inuu ku sameeyey doorashadii maraykanka sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka kadib markii mudanayaasha jamhuuriga ee ku awooda badan guddigani ay sheegeen inay soo gabagabeeyeen baaritaankaasi adam ship oo ka mid a xubnaha dimuquraadiga ee guddigan ayaa soo saaray warbixin ka kooban labaiyo labaatan bog oo faahfaahinaysa wadiiqooyinka baaritaankan ee ay aaminsan yihiin dimuquraadiyiintu in ay ku sii wadi karaan baaritaankooda iyagoo waraysanaya saraakiisha aqalka cad ololaha trump saraakiil ka tirsan iyo xubnaha sirdoonka maraykanka qaarkood
sida aada idaacaddeenna xalay ku maqasheen madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa xilkii ka qaadaya xogeyihiisii arrimaha dibadda reg tillerson madaxweynaha ayaa arrintaas wuxuu ku shaaciyey bartiisa twitterka waxaana uu ku sheegay inuu xilkaas u magacaabay mark bombeyo agaasimihii hay-adda sirdoonka ee c i ada haddaba xiriirka labada mas-uul aragtiyada ay kala qabeen iyo sida xaalka arrimaha dibaddu uu ku dambayn doono ayaa warbixintan waxaanu uga diyaariyey waryaheena maxamed cabdi sandheere farriin dhinaca twitterka ayaa madaxweyne trump ugu mahad celiyey rex tillerson hawshii uu soo qabtay isagoo isla farriintaasna ku sheegay in agaasimihii hay-adda c i eda mike bombeyo uu ka dhigay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka hase yeeshee maruu madaxweynuhu u ambabaxayay gobolka california iyo warbaahinta u sheegay in tillerson uu ku eriyey maadaama ay ku kala aragti duwanaayeen arrimo ay iiraan ugu weyn tahay trump ayaa sheegay inaanu arkaynin in kala aragti duwanaantaasi ayna dhex iman doonin isagiyo mike bombeyo xogayaha cusub waxaan filayaa in mark bombeyo uu noqon doono xogeyo arrimo dibadeed oo weyn kalsooni buuxda ayaan ku qabaa haddii aan rex tillerson ka hadlana aad baan ugu mahad celinayaa sidii ay uga go'nayd iyo adeeggiisii waxaanan u rajaynayaa wanaag waa nin wanaagsan ayuu yidhi haddaba waa maxay sababta dhabtahay madaxweyne trump uu u eriyey mr tillerson waxaan su-aashaas weydiiyey cabdirashiid axmed oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada minneabolis arrimaha maraykankana ka faallooda sanderos tan iyo markii la dhaariyey tillerson bishii labaad ee sanadkan kowdee bishii labaad kowdeeda labada kun toban iyo toddobadii ilaa hadda oo xilka laga qaaday mayna isku fiicnayn madaxweynaha iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda runtiina bilowgiiba wuxuu ku bilaabmay in waxyaabo fara badan ay ku kala aragti duwan yihiin oo waxyaabahaas ay ka mid yihiin tusaale ahaan oo kaleeto climate changiga inay ku kala aragti duwanaayeen waa isbedelka cimilada isbedelka cimilada oo kale waa isbedelka cimilada inay ku kala aragti duwanaayeen inay ku kala aragti duwanaayeen ruushka iyo faragelinta uu ku sameeyey waxa waye arrimaha gaarka u ah maraykanka inuu ku kala duwanaayeen qaabka siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka loo jihaynayo marka waxyaabo fara badan bay ku kala duwanaayeen waxay ku kala duwanaayeen faydka ganacsiga waxyaabahaasoo dhan oo jiray haddana mar walba saxaafaddu si hoosey uga hadlaysay in la isleeyahay goormuu bixi doonaa ama goormaa shaqada laga ceyrin doonaa ama goormuu iscesli doonaa tillerson ma dhicinin waxaa aada hadda public laga dhigay ama inuu rabay inuu xilkaas sii joogo ilaa sadii u dambeysay laga qaaday marka kale fakar duwaanshaha bilowgiiba way la bilaabatay runtiina dib haddaan ugu laabto intii uu hogaaminayey wasiirka arrimaha dibadda muddadii sanadka iyo bisha ahayd ee uu hogaaminayay wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda hoosay u dhacday maqaamkeedii waddanka iyo dibadda intaba ay ka joogtay dad badan oo shaqaalo ah oo xirfadlayaalahoo weliba dadka carrier diplomaticka la dhaho baa si aada uga tagayay shaqada marka weliba madaxweynahaba aan lagu ammaanaynin haddana tillerson wuxuu xilka ka tegay iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka uu hoos u dhac weyn ku yimid maqaamkii waddanka gudihiisa iyo dibaddaba ay ku lahayd kadib xilka qaadistiisii ayaa rex tillerson warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda isagoo sheegay inay sharaf u ahayd xilkii uu hayey ta ugu muhiimsan dadka saddexda boqol ee milyan kor u dhaafaya ee maraykanka ahow waaad ku mahadsantihiin sida aad dadaal uga geysataan bulsho xor ah oo furfuran isu naxariisashadiinna daacadnimada iyo shaqada adag ee aad aamusnaanta ku samaynaysaan si aad dowladda ugu taakulaysaan lacagta cashuurtaad bixisaan ayuu yidhi maxaa haddaba laga akhristay hadalka xogeye tillerson mar kale cabdirashiid axmed waxyaabaha muhiimka ama xusidda mudan waxay tahay inuu u mahad celiyey dadka maraykanka inuu u mahad celiyey shaqaalihiisa wasaaradda arrimaha dibadda iyo tirada badan ee dadka diblomaasiyiinta waddanka maraykanka ah laakiin uuna u mahad celin madaxweynihii markii horeba soo madaxweynihii markii horeba booskan u magacaabay haddana xilka qaaday halka mar oo keliya oo magacaas u magacaabay markuu sheegayey oo statementiga uu ku lahaa madaxweynaha isoo wacay labiyo toban duhurnimo meelahaas oo airforce one iga soo wacay si uu igu sheego in in waxaa waaya xilkii la iga qaaday halkaa keliya buu kusoo geliyey marka laakiin dadka shacabka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiinta waddanka intaba si fiican buu ugu mahad celiyo sidaaynu soo sheegnay rex tillerson waxaa lagu bedelay agaasimihii hay-adda c i e da mike pombeyo haddaba mike pombeyo waa nin nooceeya maxaase laga fili karaa inta uu xilka cusub hayo waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda markiiba lala socday waxay ka mid tahay sababaha la dhihi karo waa lagu ceyriyey ama ceyrinta deg dega ee tillerson way soo dedejisay waxaa sabab u ahaa laleeyahay arrinta in white houseka ama madaxweyne trump uu isu diyaarinayo wadahadal inay la sameeyaan madaxweynaha nort north korea marka wuxuu aaminsan yahay dad badanna ay aaminsan yihiin inuu yahay nin aan nin aada madaxweynaha ugu dhadhow nin u dheganogow nin you know ad adkaanta madaxweynaha ay aada isaga dhadhow yihiin arrimahan xagga ganacsiga cimilada arrimaha macnaha faragelinta ruushka waxyaabahaasoo dhan isku mid ay ka yihiin si ka duwan sida tillerson oo kalena madaxweynaha aada ugu jijaban marka waxyaabaha inta badan markiiba lala soo booday waxyaabahaasaa ka mid ah laakiin dad badan waxay qabaan inuuna lahayn inuu khibrad xagga arrimaha dibadda ah umana eka nin macnaha dib u soo celin kara maqaamkii wasaaradda arrimaha dibadda nin madaxweynaha dib ula gorgortami kara oo boqolkiiba soddon dhimistii xagga miisaaniyadda lagu sameeyey wasaaradda wax ka qaban kara nin shaqaalo badan oo u baahan xagga maamulka wasaaradda arrimaha dibadda oo u baahan in congresska loo gudbiyo nin markiiba macnaha shaqooyinkaas samayn kara looma badinayo waxaa loo badinayaa inuu noqdo nin madaxweynaha wax badan isla shaqayn doonaan haddii cilado xagga iskaala aynu kusoo bixinin sida dadka inta badan madaxweynuhu uu soo qorto xilka agaasimaha c i e da ee uu baneeyey mike pombeyo waxaa buuxinaya ku-xigeenkiisii jina hasbel oo haddii uu koongareesku ansixiyo noqon doontaa haweenaydii ugu horreysay ee xilkaasi qabata maxamed cabdi xasan sandheere ayaana warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa washington
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobaadkii tegey oo shirweyne dhex maray madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka naasar rayla odinga ay dadku aad u soo dhoweeyeen walow ay dadka qaarkii u arkayaan arrimo dhinaca siyaasadda ku saabsan oo soddonkii sane ugu dambeeyey ilaa iyo intii axsaabta siyaasadeed dalka laga sameeyey ay mar walba isbahaysiyo cusub samaysmayaan saamaynta dhaqaalaha waddanka uu ku yeeshay doorashooyinkii lagu murma ee bishii agosto iyo weliba rajada dadku ay qabaan ayaanu ku eegaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaa igala qaybgalaya faysal axmed nuur camaje oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga iyo saalax maxamed xuseen oo isaguna ka tirsan ganacsatada dalka soomaalida ee magaalada mombaasa waxaan ku bilaabayaa amaje bismi illaahi raxmaan raxiim aad iyo aada umahadsan tahay yaasiin ciise boqolkii boqol waan kaaga mahad celinayaa walaalkii saalaxna aad baan u salaamayaa siyaasaddu saaxiib joogtaa ma laha mar kastaba laakiin waxay leedahay dan joogta ah waxaa suuragala labada qofe maanta isgu dhow hadda inay isiraa qaniina isqabtaan kenya waa dal weyn oo mataqaanaa ay ku nooshahay bulsho fara badan oo kala qabiil ah kala diin ah haddana waa dal mataqaana afka laga murmo aan ahayn qori in laisku qaato la islaayo wax laisku sameeya kenya ma aha anigu uma arkayn wax weyn oo mataqaanaa broblain inuu dhacayo last minutka u dambeeyana waxay gaarayaan xal in la gaaray anigu aan qabay qabaana siyaasadda marka mataqaana waxay leedahay isrogrog haddii xaaladda ay sii doxmaatana reer galbeedka oo meelaha oo ku leh dhaqaalo fara badan waddanka yaa soo faragasha sidii kofi annan oo tilibka hore u yimid hadda laftirkeeda marka aad fiiriso etoobiya waa wataa ra-iisul wasaaraheedii uu iscasilay haddana reer galbeedkii oo dhan baa fadhiya oo ka talinaya inayna waddanka uuna burburin marka kenya ma aha wadamada la jecel yahay inay burburaan saalax
yaasiin waa maxadsan tahay faysal adna waa maxadsan tahay annagu dadka soomaalida ganacsatada waddanka aan ka mid nahay alxamdulilah horta waxaa fiican arrimaha maanta iyo tii hore isbeddel fiican baa jira arrintan oo hadda madaxweynaha iyo ninka la yidhaahdo raila mucaaradka ay heshiyeen wax weyn baa ku jira wax weyn oo weyn sababtoo ah waddanka maalgeshigiisu waa hoos u dhici lahaa investmentigii hadda dadkii waa xiisaynayaan dadkii waa horleeyihiin shaqadii way taagneed ilaa election baa la galay laba election baa la galay ummadda mataqaanaa shaqadeeda way taagneed laakiin alxamdulilah rabbi alcaalamiin maantay yacni jawigii hore jawigan waa ka bedelan yahay aad baan usoo dhawaynaynaa haddaan nahay ganacsatada soomaaliyeed iyo ganacsatada reer kenya kooligeen annaga waa isku xirinahay wadankan mucataqa wadankeeni weeye waa mataqaanaa weesha aan ku ganacsanno maadaama hadda yani yani xoogo ganacsigii ou intuu hoos u dhacay dadkii ayba mataqaanaa ganacsigooda hoos u dhacay laakiin alxamdulilah rabbi alcaalamiin maantay aad iyo aad aad iyo aad isbeddel baa jira wanaag baa jira waanu ku faraxsannahay insha allah wayna hagaagaysaa marka aad fiiriso doorashadii kibaki iyo rayla odinka waa markii laisku qabsaday ruuto wuxuu la jiray rayla raylana isagoo la jira waa kioyi maantana wuxuu la jiraa uhuru kenyatta shalayna raylu la jiray walaa anu ma deeqaba wax deedareena inuu isbedel uu jiro marka mataqaanaa ma qabo mataqaanaa isbedel weyn inuu waxay ku keenaysa ilaa ay mataqaanaa dowlad sidii u socotay iyo wanaaggii ay ku socotay unbay ku soconaysaa policy iyo siyaasad baa u degan sidii u deganaydna unbaa ay ku soconaysaa sida mataqaanaa hadda mucaaradka ay u lahaayeen mataqaanaa soddonkii bisha broblena dhacaya dhibbaa dhacaya kana dhacaya saanay wax noqonayaan shacabkiina markaa waxay u arkeen in diyaar aynan u ahayn dadka kenyaanka ah ee wadankan degan ma rabaan broblin ma rabaan mataqaanaa ninka maanta ku dhintay mataqaana mudaharaad ku dhimanaya reerkiisa cid biilaysa ma laha cid wax siinaysana ma laha kii dhaawacmana isaga unbaa dhaawacmay nin kastaba wuxuu danaynaya mataqaanaa nabad iyo nolol marka aad fiiriso hadda kenya korbay u socotaa ganacsigoodii iyo wuxoodii ma qabo marka mataqaana in wax weyn oo isbedela uu ku keenayeen sida camaja ku doodayo waxa weeye mucaaradka waddanka kenya ma aha mucaarad wax dumiya ee waa mucaarad shantii sane oo mar isbahaysiyo kale iyo qaabab kale markaasi u shaqeeya marka maxaa diidaya in ay dadku kalsoonidooda ay ku saleeyaan mar walba inaan waxba dhacayne waxaad soconayay ganacsatadu ka warwaraysa ay yihiin kolley maanta oo kale in la gaari doono oo wixii soconayay ay sidooda ku soconayaan maxaa arrintaa kaleeda yaasin waxaa weeyaan kalsooni fiicanaa jirto mucaaradku naftigiisa dhib weyn ma lahan sababtoo ah waxaan waa afka nin walba afkuu ka istaagayay xisbiyadu waa ninkaana afkuu ka hadlaayay ninkaana afkuu ka hadlaayay waana xisbiga waa inuu mataqaanaa mucaarad iyo muxaafid uu leeyahy waxa taa burbalem maaha ganacsatadu waxa weeye ayaga kuma jiraan siyaasad ayaga rootigaas iyo bariiskaasay la xarbiyaan bur iyo bariis ay gadaan iyo saliid ganacsigu marka ma aha siyaasadaas isaga shaqalku ma laha laakiin hadda maadaama nimankii yani mucaaradka iyo dowladdii ay wada hadleen hidadiila weyn baa jirta rajo fiican baa jirta hawshaas horey u soconaysaa insha allahu tacaala wax dhiba ba jiraan shaqadana way soconaysaa ganacsatada waxay ku leeyihiin saameyn weyn bay ku leeyihiin sababta waxaan wax dumiya waxna dhisa waa iyaga waxa mataqaana dowlad ka soo horjeesta dowladda haddana taageerana waa iyaga saameyn weyn bay ku leeyihiin ganacsatada maadaama ay saameyn iyo ku leeyihiin nin kastaba inuu raadinaya interestgiisa hadda ragga ku jira meesha sinatirada oo kale ka soo qaata hadda nin kastaba waa ganacsadu ahaa waxbay ka ganacsaan hanti bay wada leeyihiin haddana siyaasaddii waxay ku leeyihiin mataqaanaa saameyn xoog leh oo ragga hadda wasiirada macal madaxweynahaba hantiba ku leeyahy waddanka waa wada ganacsada haddana dowladdiina waa lagu wada jiraa yaa marka mataqaanaa in haddana xogaha ma aqaana si ay ka noqoto mucaaradka weliba aad loogu dhaliilaya waxay ahayd ay dadkan aad uga leexdeen markii uu yidhi wixii hadda ka dambeeya gacan yaan ka hadlaynaa kama hadlayno mataqaanaa hadal oo keliya laakiin tritic waxaas laga soo saara waxaa ka weynaa shacabka yaa ka weynaa oo fikirka ay qabaan shacabka mar kastaba nabad bay qabaan shacabka kenya ma rabaan reera dagaal ma aha reera broblan ma aha laakiin afka waa laska caayo waxna waa laska yidhaa laakiin shacabka aragtideeda markay arkeen yaa wax badan iyo bedeshay ee saalax mumbaasaa degan tahay waana dareemaynaa in ganacsigu sida adiguba hore u tilmaantay inaanu sidii hore ahayn marka la soo gaaray ilaa iyo wixii ka horreeyey toddobaadkan markii ay wadahadalladu dhex mareen madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila odinga wixii ka dambeeyey isbedelada idiin muuqanaya iyo rajadiina balka war insha allahu tacaala isbedel weyn baa muuqdo ganacsigu hadda kadib waxawaye hore u soconaya insha allah soomaaliduna waxaweeye hal mataqaan badeecada waxawaye waa isku eriyaan oo hal nooc ay wada gadaan oo waa israacaan soomaaliduna waxaa kula dardaarmaya inay badeecada kala bedeshaan inay mataqaana yani oo ninkii dhar gado nin kaba uu gado ninna markuu bariis gado nin uu bur gado nin yani ganacsiga in la kala bedelo oo maqaayadii lakala bedelo tukaamadii lakala bedelo ganacsigu waa ballaaran yahay yacni nin walba waana deeqaa meeshiisaa mataqaana haddii allaha idmo laga dhergayaa hidadiilo fiicanna way jirtaa nolol fiican iyo barwaaqana waan sugaynaa insha allahu tacaala kenya waxawaaye waa horumartay haddana insha allah way horumaraysaa faysal camarje ugu dambaynta waxaa jira shirkado badan oo iyaguna xilligii doorashooyinku ay dhaceen iyo ilaa iyo haatan maalgashigii sidii la rabay aanay u soconin maxaa taaho marka maxaad haysaa waxaan kula talinamaa mataqaanaa in ay waxaan iyo isqaqabsigan iyo broblaynkan mar haddii wixii beesha caalamkan aqoonsatay wixiina laga socday in mataqaana horey loo dee socdo investorska wadanka dhaqaalaha gashta xogaa waa la siira gaabiyey shirkadahana iyo mataqaana maalgashiga iyo dadkii kale lafirkooda lacagtooda haystay ee ganacsanaya kenyaanka ahaa waxay u noqonaysaa moraal fiican oo laba jibaar ah oo shaqadii mataqaana inay sii dee socoto dadkii kale ima lahaan inay kusoo dhiiradaan howlihiina ay sii socdaan ad iyo adayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaa saalax maxmed xuseen oo ani ganacsadaah oo degan magaalada mombasa iyo faysal axmed nuur camaje oo aqoon-yahan isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga doodda iyo gaamnada intaa aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wadheere ayaana dooda gaabana soo jeedinayay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington war haddana soo gaarayna waxa uu sheegayaa in afhayeen u hadlay guddoonka baarlamaanka soomaaliya uu sheegay in mooshinkii ka dhanka ahaa guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka uu dhicisoobay kadib markii lix iyo toban xildhibaan ay sheegeen inay ka noqdeen saxiixa mooshinkaasi mooshinkaasi ayaa guddoonku sheegay inay saxiixeen boqol iyo toddoba xildhibaan balse waxaa ka noqday lix iyo toban taasi oo ka dhigaysa xildhibaanada saxiixa kow iyo sagaashan oo ah tiro aan ku filnayn si loo qabto sida ay sheegeen guddoonka baarlamaanka haatana ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qeyb toddobaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa xiin finiin iyo mar kale dhegeystayaal barnaamijyadii kan ka horreeyay qaarkood sidaan kusoo sheegay xin finiin dhashii isxal ee lala afjabay kuma uu jirin daraawiishna uma uu dhalan hase ahaatee dhexdeeda ayuu ku caanbaxay muddona wuxuu ka mid ahaa fardihii sayidka gaar ahaanta ugu magacownaa waxay kolka su-aashu tahay haddii aanu u dhalan waa sidee siduu hanti daraawiisheed ku noqday si aynu haddaba su-aashaas uga jawaabno waxaynan ka maarmayn inaan dib ugu noqonno taariikhdii hore ee faraska iyo gacmihii uu soo maray ka hor intii aanu taleex soo gaarin taasna waxaan la kaashaday nin allaha u naxariistay arrimahaas xogogaal u ahaa oo aadan warsamo islaam la odhan jiray wuxuu aadan yidhi faraskaas hooyadiis oo geenya ah iyo fardo ay ku jirto waxaa lahaa ciise dhuunkaal xasan cadde oo reer nugaaleed ahaa ciise ayaa dabadeed wuxuu guursaday gororo cigaal oo ah gabar ay walaala ahaayeen nin ashkir cigaal fiqi lagu magacaabi jiray oo isna reer mudug ahaa kolkaas buu finiin iyo fardo kale wuxuu ciise yarad u siiyey ashkir cigaal geenyadii markii la jareeyey ayaa durbo wanaaggeedii iyo orodkeedii loo bogay dabadeedna maalin maalmaha ka mid ah ayaa duulaan loo baxay ciidankii oo maraya meel dhagax leh ayay genyadii qoobkeedii dhagax ku qaadatay kolkaas buu dib ugu finiinay faras ka dambeeyey oo intuu ku dhacay ninkii ku joogay dhulka ku riday horta maalintaas bay genyadaasi finiin la baxday aadan warsamo islaan oo sheekada sii wada ayaa yidhi finiin markay curatay waxay dhashay faras isna dhagajeex loo bixiyey dabadeed ashkir cigaal oo waagiisii hore hodanqabeen ahaa ayaa xoolihii ka xumaadeen markaas buu finiin iyo dhagajeexba iska iibshay islaan aadan oo ka mid ahaa madaxdii gobolka mudug ugu magaca weyneyd ayaa finiin ka iibsaday toban geela ayuu ka siistay dhagajeexna warsamo islaan ayaa ka gatay saddex sac ayuuna ka siistay kolkaas buu siiyey nin uu dhalay oo xasan warsamo islaan la odhan jiray kaas ayaana waayadii dambe fuuli jiray geeyadii finiin waxay xedhada islaan aadan ku dhashay faras dhuublabaale loo bixiyey oo ah isla midka xiin isu rogi doona dhuublabaale yaraantiisiiba wuxuu noqday faras caan ah fardihii tolku haystay oo dhanna ka dheereeya xooggiisa iyo orodkiisa markii la arkay ayaa loo wada bogay waxaana fuuli jiray islaamku ninuu dhalay oo xasan islaan la odhan jiray farduhuna dhammaantood midabkoodu xamar buu ahaa finiin oo hooyadood ahaydna waxay ku baxday degaanka gorol iyo hobyo u dhexeeya oo waagaas ay reeruhu degi jireen dhagajeex wuxuu ahaa faras madax adag oo xoog badan oo ninkii fuulaba la taga dhuublabaalase wuxuu ahaa wax orod badan oo aan haadu gaari karin maalintii dambe iyada oo daraawiish laga baqaayo ayaa lagu arrinsaday in korjooga la diro warsamo xasan baadi oo warsamo darable lagu naanaysi jiray oo dhuublabaale ku jooga iyo jaamac kooshin oo isna ooga taraar fuushan ayaa la dira xoolaha madaxoodii markay dhaafeen ayay fardihii inta ka degeen taxaabteen in yar dabadeedna waxaa raadkoodii ku soo dhacay daraawiish uu wato nin xirsibire xuseen xasan la odhan jiray raadkii ayay hore u qaadeen markaas bay durbadiiba gaadheen labadii nin oo fardihii taxaabanaya meesha ay ku kulmeen waxay ahayd agagaarka ceelasha bahol iyo carfuuda oo gaalkacya u dhow xagga badina uga toosan warsamadarablo ayaa markiiba isagu faraskiisi fuulay oo carar is yiri jaamaca kooshinse waa la qabtay warsame oo dhuublabaale ku jooga markii damin la eryaayey lana gaari waayey ayaa rasaas lagu ridaayay ku dhacday neefkiina ka tuurtay halkiibaa isagii iyo dhuublabaalaba inta lagu soo gaaray ay ku gacan galeen faraskaasina maalintaas ay daraawiisha eriday ayuu isna la baxay magaca xiin oo hadda loo wada yaqaan jaamac kooshin ayaa markaa daraawiishtii soo kaxeeyey tusayna meesha fardihii kale iyo cidduba ay ku sugnaayeen markaas bay daraawiishtii fardihii reeraha oo idil gawaan raaciyeen sidaas bayna mudug iyo dadkii lahaaba kaga wareegeen dhuublabaale oo sidaan soo sheegay maantaaxiin la baxay wuxuu sayidku u dhiibay oo dhaqaalayntiisa ku qaybsanaa ismaan boos cali oo madaxda daraawiishta ka mid ahaa dhagajeexna wuxuu ka dhexeeyey aadan cigaal bayr iyo maxamuud shaacuur oo qoordhabad loo yaqiin labadaas oo reer mudug iyo reer nugaareed kala ahaa xididna ahaa ha yeeshee waagii dambe maxamuud shaacuur ayaa faraskii loo daayey oo lihi u yeeshay muddo dabadeed ayaa qaar ka mida reer mudugii daraawiishta ahaa oo maxamuud shaacuur ka mid yahay ay xaruntii ka baxsadeen waxay u galeen ingiriis oo falkaas uga abaalguday si ay daraawiish u weeqaan una dhabar jabiyaanna dab iyo duunyaba ka simay dabadeedna col reer muduga oo ina shaacuur ammaanduule u yahay ayaa daraawiish ku soo duulay taas markii sayidka loo sheegayna wuxuu yidhi maxamuud shaacuur keliya uu iigu yimaado wuu leeyahay ha yeeshee xoog u dhagajeex ku qabta ma lehee markaad aragtaan sangaha ka toogta waxaa la sheegay in arrintii ay sidaas u dhacdayoo faraskii taladaa sayidka uu kaga baxay sidaasi waa xiin finiin siduu hanti daraawisheed ku noqdaye sidee bay ku dhacday qayradii markii hore lahayd ee uu ka soo askumay in xeryahoodii uu dib ugu noqdo waa su-aasha arbacada inagu soo fool leh aan jawaabteeda idiin soo gudbin doono dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi hiddaha iyo dhaqanka falseen axmed iimaan qodobadii warka ugu dorkarona maxaad dhegeystayaashana ka xusuusinaysaa mahadsaned ibraahim afhayeen u hadlay guddoonka baarlamaanka soomaaliyana waxa uu sheegay in mooshinkii ka dhanka ahaa guddoomiyaha aqalka hoose baarlamaanka uu dhicisoobay kadib markii lix iyo toban xildhibaan ay sheegeen inay ka noqdeen saxiixa mooshinkaasi mooshinkaasi ayaa guddoonku sheegay inay saxiixeen boqol iyo toddoba xildhibaan balse waxaa ka noqday lix iyo toban taasoo ka dhigaysa xildhibaanada saxiixay kow iyo sagaashan oo ah tiro aan ku filnayn si loo qabto sida ay sheegeen guddoonka baarlamaanka xildhibaan maxamuud cabdulaahi abukaate oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri bismillahi raxmaan raxiim runtii aadan umahadsan tahay xildhibaanka sidiisaba xaqu u leeyahay mooshin inuu keeno xildhibaanada mooshin ka keenay guddoomiyaha baarlamaankana koley uun sidii ula erkaatay markay keeneenna runtii waa laga dooday guddiga joogtada baarlamaanka ayaa hadda soo idlaaday shirkiisii boqol iyo toddobada xildhibaan oo mooshinka keentay dad fara badanaa ka noqdeen oo mooshinkii ka laabtay saas darteed kooramkii la rabay wuu soo roobi waaye mooshinkiina sidaas wuxuu ku noqon waaye ansax taasna waxaa ka dhalanayso lix bilood oo soo socoto dambe inaan guddoomiyaha baarlamaanka aan laga keeni karin wax mooshinah kaasi waxaa ahaa xildhibaan maxamuud cabdulaahi abukaate waraysigaasi oo dhammaystiran idaacaddeenna caawa ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtan waa naga intaas waa falastiin axmed iimaan iyo ibraahim daanduro idinle nabadgelyo